habeen wanaagsanah dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa axaada bisha janawari ee sanadka kana waa sagaaliyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida ee v o na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo safiirka kenya u gudbisay cabasho ku saabsan safarkii axmed madoobe ee kenya maxay tahay sababta diblomaasi ahaan markaan eegna in safiirka loo yeera oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeerta waxay muujinaysaa in arrintani loogu yeeray ay tahay arrin culus madaxweynaha cusub ee somalilan oo sheegay in ciidamo casri ah oo qalabaysan mushaarkana loo kordhiyey uu ka shaqayn doono muddada uu xafiiska joogo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo xabajoojintii ay ku heshiiyeen israa'iil iyo xamaas ayaa ka dhaqan gashay guud ahaan marinka khaze kadib markii uu dib u dhaca ku yimid ku dhowaad saddex saacadood xabajoojinta ayaa waxa ay hakisay dagaalkii socday shan iyo tobanka bilood kaas oo burbur iyo isbeddel siyaasadeedba u horseeday bariga dhexe dadka degaanka iyo shaqaalaha caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in aysan maqlin wax dagaal ah amaba duqaymo cusub oo dhacay ilaa intii xabajoojinta ay dhaqan gashay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa sheegay in saddex la hayste lasii dayn doono galabta toddoba kalena maalmaha soo socda lasii dayn doono xabajoojinta ayaa waxaa dhaqangalkeeda uu soo afjarayaa shan iyo toban bilood oo xiriir ah oo uu dagaal lagu hoobtay ka dhacay marinka khaza dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa khasaaraha ugu badanee waxa uu soo gaaray dadka rayidka ee reer khaza halkaas oo la sheegay in lagu dilay in ka badan afartan iyo toddoba kun oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo carruur wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu laba boqol toddobiyo toban askari oo kale oo boolisa uu geeyey dalka hayti si ay qayb uga noqdaan ciidamada caalamiga ah oo ka hortaga rabshadaha burcadda kibjumba murkomen ayaa bayaan uu soo saaray maalintii sabtida waxa uu ku sheegay in saraakiisha booliska ay ka baxeen kenya maalintii jimcaha howlgalka ay kenya hogaaminayso waxa ay horumar weyn ka sameeyeen dhimista rabshadaha kooxaha burcadda ah iyagoo ku kasbaday ammaan caalamka oo dhan ah ayuu yidhi macomen oo sawirkiisa la wadaagay qaar ka mid ah saraakiisha diyaaradda kenya waa ay ka go'an tahay howlgalkan taariikhiga ah waana mid aan leexleexad lahayn ayuu yidhi kenya ayaa markii ugu horreysay ciidamo u dirtay dalkan karibiyanka ku yaala bishii juun waxaana tirada guud ee la geeyey hadda ay kor u dhaaftay lix boqol oo askari madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa ballan qaaday in kun askari la geyn doono dalka hayti kaasoo qayb ka ah ciidamada ay qaramada midoobay taageerto ee hayti rabshadaha gaangiska waxa ay hoyla-aan dhigeen in ka badan toddoba boqol oo kun oo reer hayti ah sannadihii lasoo dhaafay iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay isugu soo baxeen guryo ka samaysan cooshado iyo guryo aan nadiif ahayn kadib markii rag hubaysan ay guryahoodii la wareegeen god dhulka hoostiisa looga qoday si qarsoodi ah oo dhowaan laga helay xadka maraykanka iyo mexico kaasoo isku xiraya magaalada sidad wares ee mexico iyo magaalada el baso ee gobolka texas ee maraykanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay xiri doonto dowladda mexico sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa sabtidii sheegay isaga oo intaasi ku daray in dhismaha tanelkaasi ama godkaasi uu hadda ku socdo baaritaan hay-adaha amniga ee maraykanka iyo mexico ayaa godkan amaba tanalkan waxay ka war heleen bishan januari tobankeedii waxaana cabirkiisu uu qiyaastii yahay saddex boqol oo mitir oo dherer ah kana bilowda dhinaca mexico waxaana uu ku qalabaysan yahay nalal hawo u sahlaysa in dadku ay adeegsadaan waana mid xooggan sida looga hortago in uu burburo godkan oo lagu qariyey agabka bulaacadaha ayaa waxauu isku xirayaa labada magaalo dherirka joogiisa waa ilaa hal dhibic sideed mitir halka ballaciisuna uu yahay hal dhibic laba mitir taas oo ka dhigaysa marin dadka amaba alaabada kontarobaanka ah si fudud looga soo gudbin karay sida uu sheegay genaraal hose lames taliyaha guutada militariga sidaad hawares oo ilaalinaya godkaasi dhismaha tanalkan amaba godkan ayaa waxa uu qaatay sida hadalka loo dhigay waqti dheer waxaana uu noqon karaa hal amaba laba sano lemes ayaa waxa uu hadalkaasi u sheegay warafidiyeenka isaga oo diiday in uu tafaasiil ka bixiyo muddada uu shaqaynayay iyo sidoo kale cidda dhistay iyo howlwadeennada ka shaqaynayay intaba dhegaystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa warkii ku saabsanaa in dowladda soomaaliya ay u yeeratay safiirkeeda kenya si wadatashi ay ugala yeelato safarkii uu madaxweynaha jubbaland ku tegay dalka kenya maalintii shalay dowladda federaalk waxa ay qoraal cabasho ah u dirtay safiirka kenya iyada oo dowladdu ay diidan tahay safarkii uu axmed madoobe ku tegay dalka kenya shalay dowladda ayaa hore axmed madoobe waxa ay ugu jartay amar soo qabasho ah waxaana safarkiisa uu ka dhigan yahay in kenya ay amarkaas iska dhaga tirtay dowladda soomaaliya ayaa qoraal cabasho ah waxa ay u dirtay safiirka kenya ee soomaaliya dowladda ayaa waxa ay ka caraysnayd safarkii uu madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu ku tegay kenya maalintii shalay ahayd haddaba maxay tahay sababta saameyn intee la eg ayay si xiriirka labada dal ku yeelan kartaa arrintani wariyaheenna intisaar saalax xuseen ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxay weydiisay cabdulaahi cabdi sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ahna madaxa bright view international oo ah hay-ad cilmi baaris iyo sidoo kale warbaahineed cabdirasaaq maxay ka dhigan tahay in dowlad ay u yeerto safiir dalkeeda u fadhiyo dowlad kale islamarkaana iyadoo cabasho ka ah in lasoo farageliyo arrimaheeda
diblomaasi ahaan markaan eegna in safiirka loo yeera oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeerta waxay muujinaysaa in arrintani loogu yeeray ay tahay arrin culus oo dowladdaasi ay u aragta arrintan inay culus tahay haatanna waxay muujinaysaa in dowladda soomaaliya ay safarka axmed madoobe ee uu ku tegay nairobi ay u aragta arrin culus oo halis ku ah ama duulaan ku ah madax bannaanideeda iyo jiritaanka dowladnimadeeda marka waana tallaabo ka horreysa dabcan diblomaasiyadda marka laga hadlayo xiriirka marka laga hadlayo waa tallaabooyin isxigxiga marka tan waxay ka horeysaa ma gaarsiisana heer ah in xiriirka la kala jarta ama safiirada la kala qaata laakiin waa heerkii ku xigay ee ka horreeyey marka waxay muujinaysaa in dowladda ay arrintani safarka axmed madoobe ay u qaadatay si oo inay tahay arrin culus oona arrin maaragtay halisa weli ma kala cadda say wax u dhaceen waxay ilaa haatan u muuqataa arrin tuugnimo ah laakiin dowladda haatan heerka ay gaarsiisan tahay waxay codsanaysaa inay fahanta oo dowladda kenya ay ka maqasha sida ay wax u jiraan iyo wixii dhacay ka hor inta aanay qaadin wax tallaabo ah oo arrintaasi la xiriirta maadaama dowladda soomaaliya cabashada ay u gudbisay safiirka kenya ay tahay safarka uu ku yimid axmed madoobe kenya arrintaasi maxay u dhimi kartaa xiriirka labada wadan
dabcan arrintani axmed madoobe la xiriirta iyo jubbaland dowladda soomaaliyeed waxaa soo wajahay saddex dhacdo oo saddexdaba muujinaya in ay ku fashilantay inay difaacda madax bannaanideeda iyo jiritaankeeda dowlad ahaan kow waa arrintii ka dhacda raaskambooni oo dastuurka federaalka oo u siinaya inay goobaha xuduudda ammaankeeda iyada sugi karta raaskamboonina waa goob xuduud ah arrintii dowladda way ku fashilantay tii labaad waxay ahayd tii doolow oo iyadana goob xuduud ah oo ay dowladda ku fashilantay iyadana inay gacanta ku dhigto ammaankeeda ay sugta marka tani waa dhacdadii saddexaad ee muujinaysa in dowladda soomaaliya ay ku fashilantay inay ilaalisa madax bannaanideeda marka dabcan waana arrin saddexdaba waxay la xiriiraan jubbaland marka waana arrin halis ah oona dowladda maaragtay ay caqabad ku ah marka maxaa yeelay shacabkeedii markii la eego waxay u sawirmaysaa inay tahay dowlad daciif ah waxaana ka sii daran in dowlado ajnebi ah oo soomaaliya u tegay inay ammaanka ilaaliyaan oo say sheegaya inay al-shabaab la dagaalamayaan ay haddana qayb ka yihiin inay wiiqaan madax bannaanida iyo jiritaanka dowladnimada soomaaliya taasoo marka dhanka kalena laga eegana macnaheeda ay tahay inay xoojinayaan doodda al-shabaab ee ah in ajnebiga soomaaliya jooga aanay u joogin dan soomaaliyeed ay u joogaan lugooyo soomaaliyeed marka dowladda ayaa arrintaasi wajikabaxyadaasi soo wajahay siday uga tallaabsan lahayd oo uga dabaalan lahayd iyaday maaragtay la jirtaa iyo in maaragtay ay liqayso waxyaabaha noocaas ah iyo in ay maaragtay arrimahaasi siday wax uga qaban lahayd oo maaragtay dowladnimadeedii iyo jiritaankeedii iyo madax bannaanadeed usoo ceshan lahayd ayaday jirtaa kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdi sheekh oo ka faallada arrimaha siyaasadda oo u warramayay waryaheenna intisaar saalax xuseen
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed ciro ayaa sheegay in ciidamada somalilan ay heli doonaan tababaro wanaagsan mushaar kordhin iyo sidoo kale qalabayn madaxweyne ciro ayaa hadalkan jeediyey mar uu la hadlayey ciidamada kala duwan ee somalilan wariyaheenna xamse cali jeesto ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa kormeerkan uu madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu ku tegey talisiyada guud ee ciidamada booliska iyo qaranka ayaa waxaa ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada la taliyayaasha amniga iyo qaar ka mida taliyayaasha guud ee ciidamada somalilan waxaa jirta howlaha u caan ah oo odhanaysa boolisku waa saaxiibka dadweynaha waxaana rajaynayaa in dhaqankaasi uu ka mid noqdo dhaqanka miiska jamhuuriyadda somalilan waxaan idinku bogaadinayaa nafurka aad u hagar baxdaan ilaalinta amniga dadkiina waxaan ogahay in maalin kasta ay ka hor yimaadaan caqabado caarinaya awooddiinna iyo halabeygiinna waxaase maxaad ilaahay ah inaad badankooda kaga gudubtaan dulqaad iyo sabir si miqyaaskaas fiican aynu usii xoojinno isla markaana aynu usii wanaagsanaa u wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya bulshada iyo bilaysku waa inaad ogolaataan isla xisaabtan iyo daafurnaan si muwaadinku cadaalad u helo madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa waxa uu ugu bashaareeyey ciidamadanu soo booqday inuu ka dhabaynayo ballanqaadkiisi dhinaca mushahar kordhinta iyo dubahabaynta ciidanka dal kasta oo dunida ka mid ah haybaddiisa iyo sharaftiisa iyo quruxdiisu waa ciidankiisa qaranka waxaa ku dhashay kuna koray kuna barbaaray guri askari waxaan ogahay duruufaha qoysaska ciidanka barnaamijka siyaasiga ah ee aan ku galay doorashadii madaxtooyada laba kun iyo afar iyo labaatan ee himilada difaaca iyo ilaalinta qarannimada waxay ahayd dhismo ciidan hela daryeelka ugu maamuuska sarreeya kuna gaashaaman tababaradii ugu dambeeyey iyo hub casri ah kuwaasoo awood u leh sugitaanka amniga xuduudaha badda dhulka iyo cirka somalilan hadafkayga koowaad waa dib u habaynta iyo casriyeynta awoodda ciidanka si yoolkaas loo gaadho tallaabooyinka aan qaadi doono waxaa ka mid ah samaynta qorshaha casriyeynta ciidamada qaranka samaynta istaraatiijiyadda amniga qaranka samaynta xeerar iyo nidaamyo maamul oo lagu tayeeyo qaabdhismeedka ciidanka samaynta tirakoobka ciidanka qaramaynta ciidamada madaniga ah samaynta ciidamo kayda iyo samaynta ciidamada cirka inkasta oo dhaqaalaha jamhuuriyadda somalilan uu hoosudhac ku yimi sanadihii laba kun iyo labaiyo labaatan laba kun iyo saddex iyo labaatan laba kun iyo afar iyo labaatan sababo aynu wada ognahay oo ay ka mid yihiin in dalku galay dagaallo doorashooyin iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhaawac weyni soo gaadhay sidii gubashadii waheen iyo wajaale haddana waxaan fulin doonaa mushahar kordhintii ciidanka ee aan ballan qaaday ee ahayd boqolkiiba laba boqol iyo konton muddaxileedkayga waxaana ku soo saari doonaa digreete madaxweyne sida ay u kordhi doonto madaxweynuhu waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda uu ciidanka iyo kaalinta ay bulshada kaga jiraan ilaalinta ammaanka somalilan xamse cali jeesto v o a hargeysa
sidaad warkaba ku maqlayseen xabad joojinta khaza ayaa bilaabantay axaddan kadib markii golaha wasiirada israa'iil ay ansixiyeen heshiiska iyadoo afar iyo labaatan wasiir ay u codeeyeen siddeed kalena ay diideen heshiiska heshiiska ayaa waxaa la qorsheeyey inuu dhaqan galo laga bilaabo axaddan maanta ah balse maalintii sabtida ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay inaysan bilaaban doonin ilaa xamaas ay bixiso liiska saddexda la haystee ee lagu wado in la sii daayiyo axaddan xamaas ayaa ugu dambeyn waxay bixisay magacyada waxaanay israa'iil sheegtay in xabad joojinta ay bilaaban doonto maanta warbixintan arrintaasi ku saabsan waxaa qortay v o eda heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa la gaaray kadib wadahadallo socday in ka badan sannad waxaana dhexdhexaadinna ka sameeyey maraykanka qatar iyo masar madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa markii u horreysay waxa uu ahansixiyey heshiiska bishii mey dhinacyada dagaalamaya ayaa oggolaaday arbacadii waxaana markii dambe ansixiyey golaha wasiirada israa'il subaxnimadii sabtida laga bilaabo duhurnimada isniinta marka la caleemo saaro madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka ee donald trump waxay ku xirnaan doontaa maamulkiisa si uu u arko in la dhaqangeliyo heshiiska heshiiska ayaa waxa uu ka kooban yahay saddex weji oo mid walba uu socon doono lix toddobaad qodobada wejiyada labaad iyo saddexaad ayaa weli laga wada xaajoonaya balse wejiga koowaad waxaa la filayaa in joojinta colaadda ay sii socoto haddii lix toddobaad ay dhaafto ka hor inta aan la dhammaystirin wejiga xiga wejiga koowaad waxaa ka mid ah kabixitaanka ciidamada israa'iil ee goobaha dadku ku badan yahay iyo gargaar dheeraad ah oo loo fidiyo dadka reer khaza iyo sidoo kale sii daynta qaar ka mid ah falastiiniyiinta ku xiran xabsiyada israa'iil iyo qaar ka mid ah lahaystayaasha xamaas oo ay ku jiraan kuwo ameerikaana maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa xamaas waxa ay u aqoonsan yihiin koox argagixiso ah sii daynta lahaystayaasha maraykanka waa qayb aasaasi ah sida hadalka loo dhigay oo ka mid ah danta trump ee ah in dagaalka si deg deg ah loo soo afjaro sida uu qabo axmed fawaad alkatib oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda scowcroft ee bariga dhexe haddii trump uu sii wadi doono cadaadiska in heshiiska loo sii gudbo wejiga labaad marka lagu wado in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha iyo in la sii daayo wejiga saddexaad marka dibudhiska khaza uu bilowdo waa la arki doonaa ayuu alkaatib u sheegay v o eda alkaatib waxa uu walaac ka muujiyey in wejiga koowaad kadib uu trump siduu hadalka u dhigay aad u danaynayo khaza oo heshiiskuna noqon doono wax yar oo aan ahayn qaboojinta colaadda tani waxa ay masiibo ku noqon doontaa falastiiniyiinta ku nool khaza iyo hadafka dowladnimada falastiin ayuu intaasi raaciyey ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay goor dambe oo jimcihii ahayd in uu siduu hadalka u dhigay damaanad aan mugdi ku jirin ka helay biden iyo trump in haddii wadaxaajoodka wejiga labaad uu fashilmo in israa'iil ay ku soo laaban doonto dagaal xooggan oo taageero ka helaya maraykanka maleeshiyada xamaas waxa ay dileen ilaa kun iyo laba boqol oo qof waxaana ay qabteen ama ay qafaasheen ilaa laba boqol iyo konton la haystayaal ah toddobadii oktoobar sanadkii laba kun saddex iyo labaatan weerar ay ku qaadeen israa'iil oo dhaliyey dagaalka hadda socda israa'iil ayaa sheegtay in xamaas ay weli gacanta ku hayso boqol iyo kow la hayste oo ay ku jiraan shan iyo soddon ka mid ah oo militarigu uu sheegay inay dhinteen weerarada ka dhanka israa'il ee khaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan afartan iyo lix kun oo falastiiniyiin ah siday sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaas taas oo aan kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah hadafka maamulka biden waxa uu ahaa dowladnimada falastiiniyiinta iyada oo la raacayo xalka labada dowladood tani waxa ay dhabaha u xaari kartaa in sacuudi arabiya lagu keeno heshiisyadii abraham kaasoo ahaa heshiiskii sanadkii laba kun iyo labaatan ee uu ka shaqeeyey maamulkii ugu horreeyey ee trump kaas oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey israa'il iyo dariskeeda carabta imaaraadka carabta iyo baxrayn biden waxa uu doonayey in uu ballaariyo heshiisyada oo uu ku soo daro sacuudi arabiya kaas oo ku adkaysanaya in aanay ka fiirsan doonin inay caadi ka dhigaan xiriirka ilaa ay israa'iil ka go'aansato sida hadalka loo dhigay dariiq lagu kalsoonaan karo oo loo maro dowlad falastiina washington iyo riyaad waxa ay sahminayeen ballaarinta xirmo ay ka mid yihiin yaboohyo kale damaanad qaadka amniga maraykanka ee sacuudiga dadaalladaas ayaa istaagay kadib weerarkii xamaas ee dhacay bishii oktoobar toddobadeedii sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatan hadda trump waxa uu u muuqdaa in uu damacsan yahay in uu u adeegsado dardargelinta xabad joojinta khaza inuu sacuudiga ugu daro heshiisyada sacuudi arabiya ayaan weligeed si rasmi ah u aqoonsan israa'iil tan iyo markii la abuuray kun iyo sagaal boqol siddeed iyo afartankii dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonnaa heerka cadaaladda ee maxkamadda gobolka banaadir waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamed guddoomiye waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsantaha nuur waa ku dhowahay adigaa mudan bal marka hore ee, maxaa kaaga qabsoomay howlaha garsoorka maxkamadda gobolka banaadir tan iyo markii aad xilkaasi qabatay
nuur waa mahadsan tahay eh, garsoorka maxkamadda gobolka banaadir runtii markaan imaanayay eh, muddo laba sano ayaan joogaa iyo bilo ah Eh, maxkamadda inay wax iska bedeleenna oo ah wax oo dadweynuhu garan karaan oo soomaalidu ay fahmi karto Eh, waxaa la qabsoomay in isbeddel ay ku dhaceen qaybo badan oo kamid a garsoorayaasha oo garsoorayaasha eh, muxuu ahay garsoorayaal cusub ay maxkamadda yimaadeen oo imtixaan eh, hufan lagu qaatay oo la baahiyey Eh, sidoo kale waxaa maxkamadda iska bedelay materiaalkii amba agabkii lagu shaqayn jiray amba ha ahaato combyuter amba ha noqoto miisas iyo agabka kale ee xafiisyada oo si weyn isaga bedela oo hadda aan kula hadlayo ee, weli qalabeyntiisu ay ay socoto qalabeynta maxkamaddu ay socoto casriyeyn ee, sanadkan casriyeyn aan ka hadlayno Ee, sidoo kale waxaa wax weyn ka qabsoomeen kororka dacwadaha i- iyo lambarka dacwadaha ee ee maxkamadda soo gaaray ee, kuwaasoo madani iyo ciqaab iyo dacwad shaqaale iyo fulin iyo dacwad gaaban intuba ay kordheen sidoo kale waxaa wax weyn ka qabsoomeen ee, nidaamkii hufnaanta ee maxkamadaha inta badan lagu dhaliili jiray oo dadweynuhu ay u haysteen in muxuu ahay maxkamadahu aanay ahayn maxkamado hufan oo sidii la rabay muxuu ahay ammaanada u ilaaliya taas oo runtii shaqo weyn laga qabtay eh, intii aan meesha joognay eh, maxaan ku idhaahdaa guddoomiyaha maxkamadda sarena oo hoggaan ka ahaa arrintaas taasoo runtii garsoorayaal badanna maaragta loo loo maaragta loola xisaabtamay howlwadeenno badan loo xiray qaarkood la maxkamadeeyey oo maxkamad la saaray sidaasna hadda garsoorka soomaaliya uu yahay garsoorka eh, muxuu ahaa marxaladii ugu fiicneed ama marxalad aada maaragta u wanaagsan uu yahay hadda dhegaystayaasha ku dhagaysanaya ee aanan aqoonin maxkamadda gobolka banaadir qaabkay u shaqayso bal haddii aad noo safayso qaybaha ay ka kooban tahay iyo eh, howlaha ugu waaweyn ee ay qabato maxkamadda
nuur waa mahadsan tahay Eh, maxkamaddu waa maxkamadda gobolka banaadir dabcan eh, qofku marka uu eh, u baahdo inuu yimaado maxkamadda eh, anagu servicean qabanaa oo shaqo ayaan qabanaa Eh, qofku markii dacwad ay gasho ama muran eh, oo madani amba u yimaado ama mid ciqaaba u yimaado eh, ma- qofku wuxuu awood u leeyahay inuu yimaado maxkamadda maxkam- markii madani ay tahay Eh, arji dacwo oo uu soo qorto cabashadiisa iyo murankaas cidda uu kala dhexeeyo oo kusoo dacweynayo Ee, markii uu arjigaa soo qorto waxa- waxay maxkamaddu leedahay kaalin dhexe oo kaalinta maxkamadda la yidhaahdo oo halkaas ay joogaan ee, muxuu ahay dad u carbisanoo hawshaas ee, loogu talagalay iyo agaasin uu joogo halkaas markuu dacwada keensadana halkaasaa dacwada laga qabta halkaasaa laga diiwaan geliyaa kadibna dacwada markii la diiwaan geliyo oo la hubiyo ko- oo muxuu ahay sax ahaanshaha dhinacyada iyo habraaca uu soo maray ee, waxaa la sameeyaa in loo gudbiyo guddoomiyaha guddoomiyuhuna uu dacwadii ogolaado oo yidhaha dacwaddu waa waa furmi kartaa sidaasna gal dacwadeed lagu abuuro eh, galka marka uu soo canshuurto gal dacwadeedka lagu abuuro gal dacwadeedkaasna guddoomiyuhu uu ku qoro eh, garsoore uu ku qoro si looga gar noqo marka eh, dadweynaha soomaaliyeed eh, maxkamaduhu sidoo kale waxay u qaybsamaan qaybo kala duwan oo ah qaybta ciqaabta iyo qaybta madaniga qaybta shaqaalaha eh, muxuu ahay ama dacwadaha shaqaalaha ama sectionka shaqaalaha iyo sectionka eh, dacwadaha ciqaabta sectionka dacwadaha madaniga iyo sectionka dacwadaha gaagaaban marka maxkamaduhu qe- maxkamaddu qaybahaasay leedahay habraaceeda dacwad furashadana waa kii aan soo sheegay
O- waa garta marka eh, noocyada kiisaska ugu badan ee dacwadaha idinkugu yimaado maxkamadda maxaa ka mid ah
kiisaska ugu badan horta oo maxkamadaha yimaada waa dacwadaha ciqaabta ayaa ugu badan Eh, dabcan dacwadaha ciqaabta habraacooduna wuxuu kasoo bilowdaa booliska iyo xafiiska xeerlaaliya guud oo maxkamadda si toosa dacwad ciqaaba eh, inta badan ugama furanto Eh, dacwadahaas ayaana ugu badan lambarka labaad ee dacwadaha ugu badan maxkamadaha yimaadana waa dacwadaha eh, la xiriira muxuu ahay madaniga oo doodaha sifilka eh, la xiriira dacwadaha ugu badan ciqaabta markii la yidhaahdo Eh, waxa ugu badan lambarka ugu badan ee soomaaliya hadda laga rikoor garay waxa waaye eh, dhaca waxa loo yaqaano ama qofku inuu sameeyo eh, qof uu xoog awood oo wax uga qaato ama hantidiisa uga qaato ayaa ugu badan markii ciqaabaha la yidhaahdo madaniga waxa ugu badan dhul laysku haysto oo guryo ha noqoto dhul caadiho bannaan ha noqdo eh, labadaas arrin ayaa ciqaabtana eh, ay ugu badan tahay dhaca madaniga ugu ba- ugu badan tahay dhulka eh, dacwadaha dhulka la xiriira waa gartay marka eh, waxaad sawir naga siisaa wacyiga shacabka ee ku aadan inay dacwado ka furtaan eh, maxkamadaha madaniga ah intuu u gaarsiisan yahay hadda Eh, markii hore iyo hadda farqi weyna u dhexeeya waad ka warqabtaa hooda maxkamadda marka aan nimida waxaan qaadanay policy ah in dacwadaha la baahiyo si ay dadweynaha ugu noqdaan wacyigelin ugu noqdaan Eh, hadda arrinta aan ka hadlaya ku saabsan eh, inay soo kordheen dacwadaha eh, muxuu ahaa maxkamadaha laga furanayana waxay ku timid baahintaas oo dadkii markay ogaadeen in maxkamadihii dacwadihii la baahinayo qofka uu xaq u leeyahay inuu maxkamadda uu tago ee, qofka eh, muxuu ahaa natiijada ee, inuu dacwadiisa ku guuleysto inay ku xiran tahay dooda uu ku doodo ee, caddaymaha uu maxkamadda u gudumsado ee, markii uu intaas dadweynuhu ogaadeen sababta dacwada inay lambarada dacwada inay bataan oo lambarka dacwada ay badato oo dacwado badan maxkamadda laga furo ayaaba arrintaas sabab ay u tahay marka sidaa darteed dadka soomaaliyeed hadda xaaliyan la joogo ee, wacyi fiicane waxay ka haystaan garsoorka garsoorka waxay aaminsan yihiin in qofkii taga aanu ahayn qof lagu dulminayo qof xaqiisa weynaya aanu ahaynin haddii uu haysto caddayma saxa ama rasmiya oo uu ku difaacan karo eh, doodda uu qabo waa gartay Eh, waxaa ka dhawaajisay in dacwadaha eh, si toos ah loo tabiyey marka maxaa idinku dheliyey eh, in dacwadaha aad si toos ah uga baahisaan qalabka warbaahinta
Eh, nuuru laba dhowr arrinba sababay u aheeday arrinta koobaad waxay aheeday eh, in la- ay dacwadahan u naqdaan qaadistooda eh, mid dadka wax barta oo dadku ay wax ka bartaan oo wacyigelinta hadda ka hadlaynay ay maaragta dadku ay awareness ay noqdaan oo ay ogaadaan dacwadaha iyo qaabka dacwadda loo oogo iyo qaabka dacwadda loo qaado maamulka dacwadda sida loo maamulo doodaha dhinacyadu ay doodayaan eh, maxkamaddu inay keliya ay tahay albitare oo labada dhinac doodda u qaybinaysa maamulaysana hoolka oo aanan ahaynin cidda eh, xaqa ku doodaysa aanu ahaynin Eh, markii hore waxaa la- aa laga- aa la- loo haysan jira dadweynaha qaar ay u haysan jireen in xafiiska xeelaalintoo kale dacwadaha ciqaabta ah ooga in iyo maxkamaddu ay isleeyihiin maadaama xafiiska xeelaalintu xafiis dowladeed uu yahay eh, dadku aragtida waxay haysan jireen aan xafiiska xeelaalinta eh, go'aanadiisu ay mar walba ay ka fulaan maxkamadaha laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay mar haddii dadweynihii ay arkeen iyadoo eh, garsooraha ama jaajku uu leeyahay xeerlaaliya fadhiiso dacwada ka fadhiiso ama meelaha qaar uu maaragta amar sii hayo oo aanu eh, muxuu ahay sidii ay filanayeen eh, si ka duwan ay noqoto marka eh, qofka soomaaliga mar walba wuxuu u haystay eh, maadaama garsooruhuna dowlad uu u shaqeeyo oo dowlad uu ka tirsan yahay xeerlaalyuhuna dowlad uu ka tirsan yahay in arrintaas ay keenaysa shaki ah eh, ci- ciddan muxuu ahay dacwadda oogeysa iyo cidda laga hor oogaa labaduba maadaama hal dhinac ay ka wada tirsan yihiin go-aan kasoo bixi kara ma aha go-aan eh, dhinaca kaleeto dan ugu jirto sidaasay aaminsanaa jireen laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay eh, dadku muxuu ahay aragti rasmiya ama si toosahay bay meediyaha uga arkeen arrintaas baahinta sidoo kale waxay waxaa looga gol lahaa eh, dadweynaha soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed guud ahaan oo wacyiga qaanuuniga oo aada ugu yaray in wacyigooda qaanuuneed kor loogu soo qaado eh, ardada kulliyadaha sharciga dhigata ay ay fahmaan ama ogaadaan muudka hortiyada ay qabtaan oo rasmi ama life ay ka heli karaan maxkamadihii ama ay ka heli karaan eh, muxuu ahay barihii bulshada ay ka heli karaan Ah, dooda ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee laga lahaa ama hadafka laga lahaa wuxuu ahaa arrintaas in dadkana ay muxuu ahaa ay ogaadaan sidoo kale waxaa hadaf laga laga lahaa in cadaaladdii eh, muxuu ahay eh, la- markii hore lagu eedeyn jiray cadaalad darra garsoorka lagu eedeyn jiray eh, arrintaas ay meesha ka baxdo oo dadku ay arkaan sida dacwada loo qaadaa oo dadka naftooda ay wax ka xakumaan qofka eedeysanaha ah eh, xafiiska xeerlaalinta haddii uu cadaymo fiican uuna soo gudbin ay dadku ay naqdiyaan oo yidhaahdaan wax cadaymo uu sooma gudbin arrintaasuna way dhacday oo dacwadii hadda hore loo qaaday feedbacka ka yimid wuxuu ahaa feedback aad u fiican oo dadweynaha soomaaliyeed ay sidii ay wax u malaynayeen ama saadaalinayeen ay wax u dhaceen ay ahayd
Ah, waa waa gartay een, waa mahadsan tahay ah, gudoomiye saalax ah, khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay eh, in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdiwahaab garabey kana soo hadlaayo magaalada colombos ee gobolka ohio guud ahaan bahda v o eda waa salaama gaar ahaan daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka gudoomiye saalax gudoomiye waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo su-aasha koowaad mararka qaar waxaa la arkaa xukun aad rideen oo dad hanti kala haystay dhul iyo wixii lamid ah in qofkii lagu amray ama laga xakumay inuu hantidaas qofkii lahay ku wareejiyo inuu tv-ga soo istaago ama social media soo istaago xukunkiina waxba kama jiraan ku tilmaamo in maxkamadda go-aanka ay soo saartay uu qaldanaa inuu fagaaro ka sheego halkii oo u hogaansami lahaa xukunkaas weliba asoo hanjabaad raacinayo sharciyan maxkamad xukun riday in qofkii laga xukmiyo ama la amray inuu tv soo istaago maxkamaddana wax ka sheego hanjabaadna raaciyo ma wax caadiyaa maxaa idinka qorshaysan arrinkaas soo maxkamaddu ma ku noqonayo dhaawac su-aasha labaad mudana gudoomiyo kiisas musuqmaasuq oo life aad u qabateenaa jiri ay ummadda soomaaliyeed intooda badani ku farxeen maadaama musuq maasuqu eh, qayb weyn uu ka ahaa dhibkii dalkeen iyo dadkeenna soo gaaray beryahan kiisaskii lifeka ahay ma arag ma si kale aad u wareejiseen mise meeshaad ku joojiseen waa mahadsantahay
su-aasha koobaad cabdiwahaab uuna soo weydiiyey ee ah dadka inta laga xakumo dhulalka lagana fuliyo banaanka ka hadlaya laba arrin isugu jirtaa horta sharciyan sharcigu ma ogola haddii qofka inta xaq laga xakumo lagana fuliyo in uu hadlo oo uu doodo oo maxkamado eedeeyo eedeeyo horta maxaa sharcigu ma ogola laakiin labaan u kala qaadaynaa eedaas hadday noqoto eed faldambiyeed lagu geli karana arrintaas xafiiska xeer ilaalinta ayaa aa tallaab ka qaada oo inuu tallaab ka qaada ay tahay haddii uuna haddana qaadin haddii ay tahay eedu eed iska muxuu ahay aan faldambiyeed ahayna maadaama dadkii soomaaliyeed iyo ummadii soomaaliyeed hadda kabasho aan ku jirno ilaa xad maxkamaduhu ay ilaaliyaan in hadal la yiri ay ka aargoostaan oo dadka ay soo xiraan arrintaas aadaa loo ilaaliyaa marka ilaa heer muxuu ahay dadku ay ka fahmaan laga gaarayana waxaan muxuu ahay maxkamaduhu ay ka fikirayaan in aanan dadka ka aargoosan arrinta su-aasha labaad oo na weydiiyey oo ku saabsaneed dacwadii lifeka beryahan ma arag ma idinkaa iska dhaafteen oo waddo kala qaadeen maya cabdiwahaab arrintaas ma jirto dacwadihii lifeka ahayd dacwado waxay ahaayeen dacwado waaweyn kiisas waaweyn oo musuq maasuq iyo howlahaas la xiriira oo documentiska iyo lasoo gudbina oo ahay laga hadlayo boqol kun oo documenti laga hadlayay oo dacwada attentionkooda aada u kacsanay ahayd hadda fasaxan galna bilihii lasoo dhaafay oo bishii december fasaxan ku jirnay bishii january bishii ka horeysa oo novemberna waxaa la diyaarinaya dacwadihii dadkii yaryaraayo loo xiray muxuu ahay dhaca iyo waxyaabahaas iyo tuuganimada iyo waxaas ayaa ayaa muxuu ahay laga garnaqayay arrinta ku saabsan marka baahinta baahinta dacwad kasta lama baahin karo sababtoo baahintu waxay u baahan tahay dhaqaale fara badan ay u baahan tahay life in lasoo galo waa ka warqabta aadii dhaqaale qarash ugu baxaa marka dacwad koostiga lagu eedaynaa qofka aanu konton kunoo mxua konton kunoo shiliso mxuaha konton dollar aanu dhamayn ama boqol dollar oo taleefon qof ka qaatay in la geliyo lacag mxuu ahay toban kunoo dollara caqligu keeni maayo marka dacwadaha lama wada baahin karo maxkamadaha ka furan waa idin salaamay bahda v o a magacaygu waa maxamed ali baaqo waxaan joogaa magaalada baydhabo waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir su-aal ah guddoomiye mararka qaar waxaa laydinku eedeeyaa inaad xukuntaan dadka ka dhashay qabiilada aan hubaysanayn amaba dadka oo laangaabta lagu tilmaamo markii soomaalida la joogo taa bedelkeeda ma xukuntaan sida laydinku eedeeyey dadka waaweyn amaba ka dhashay qabiilada waaweyn oo hubaysan ayna isku tilmaamaan dadka laandheeryaasha ah marka arrinkaas maxaad ka leedahay maxaad kaga jawaabaysaa eedeyntaas idinkaga timid idinkaga imaaneysa dhanka iyo bulshada mahadsanidin v o a
maxamed waa maxamed waa mahadsan yahay su-aashiisa haddii ay heeday dadka oo laangaabyada oo muxua qabiilada yareer ka soo jeeda maxaad u xakuntaan arrintaas arrin ka duwan ayaa jirta maxamed kama warqaba maxkamadaha dadka la xakumo dadka ugu badan waxawaaye dadka qabiilada waaweyn kasoo jeeda waana ka warqabya dacwadaha lifeka ahay dacwad oo qof qabiil yar kasoo jeedahay waa ku yaray marka annaga muhiim nooma ahan qabiil yar iyo qabiil weyn ee faldimbiyeed muxuu ahay iskoobka ama miqyaaska ama halbeeg wax lagu qiimaynayo waa qofkii faldimbiyeed gala marka qof faldimbiyeed gala ama qabiil weyn hadduu kasoo jeedo ama qabiil yar oo kasoo jeeda waa isku mid faldimbiyeed oo gala marka faldimbiyeedkaasaa muhiim ah oo qofka oo galay oo bulshada in laga xakameeyo ay tahay qabiil iyo arrintaas anagu maba naqaanaba dadka qaarkood oo la xukumaya qabiilkooda ay kasoo jeedaan marka waa mahadsan yahay
adiga mudan guddoomiye dhegaysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa cabdulqaadir maxamed oo jooga muqdisho garyaqaan saalax waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo guddoomiye dhammaadkii nofembar maxkamadaadu waxay soo amartay in lasoo xiro madaxweynaha jubbaland axmed madoobe kiiskaas xaguu marayaa guddoomiye mahadsanid
cabdiqaadir waa mahadsan yahay cabdiqaadir waxaan u sheegaa marka la joogo maxkamadaha la joogo iyo dacwad qaadista iyo howlahaas la joogo kiisaska maxkamadaha ka furan garsoorayaasha iyo guddoomiyaasha sharcigu uma ogolo in ay meediha ka baahiyaan oo meediha muxuuha xogtiisa ay ka bixiyaan arrintaas hadday timaadana waxaa imaanaysa in berri si sharciga loo duro oo ayna kiiska geli karin ama ka garnaqi karin marka arrinta ku saabsan kiiskaas iyo howshiisa arrin maxkamad taalla waaye weli go-aan oo kasoo bixin marka maxkamadan ka war sugaynaa wixii soo baxa ayaana noqon doona wax rasmiga ah ee ummadda loo sheegi karo
waa mahadsan tahay gudoomiye saalax marka eh, kalsooni intee la eg ayay shacabka ku qabi karaan eh, nidaamka cadaaladda ee xilligan eh, inta aad ka warqabto waa mahadsan tahay nuurow Eh, eh, waxaan ka shaqaynayn labadii sano iyo tobannaankii sane ka horreeyay laga shaqaynaya waxay ahayd in kalsoonida dadweynaha la dhiso si ay u helaan cadaalad ay ku qanacsan yihiin Eh, marka qanaacada laga hadlaayo laba arrinaan u kala qaadaynaa qofka wax laga xakumay amba xaqii ummadda ka heestay ee xaqii laga qaaday qanac laga sugmaayo mana qancaayo sida caadiga ah sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay wixii uu ama dulmiga ku haystay in laga qaaday laakiin cidda qanaacada aan ka qanaacada aan ka hadlayna waxa waaye midda si guud ummaddu ay u dareemayaan in garsoorka wax iska bedeleen ee qanaaca ay jiri karto qofkii tagana uu cadaalad heli karo waana arrintaas arrinta ee muxuu ahay ee na lagula xisaabtamaayo adduunyada iyo aakhira inta ee m- m- labadaba na lagula xisaabtamaayo Ee, waxaana ka shaqaynay in dadweynaha soomaaliyeed ay cadaalad helaan kalsoonida ummadduna ay dhisanto midana faran annaga oo maamulkii garsoorka ama madaxdii garsoorka ana waxa waaye in ummadda loo diyaariyo m- m- meel ay inta yimaadaan service cadaaladeed ka helaan qofka asigoon la dhibin oo lacag laaluusha la weydiin oo waqti badan aanu dacwadooda ka gelin in ay dacwadii iyo xukunka ay u baahnaayaan helaan xukunka markay helaanna ugu dambeyn xaqii ka maqnaay loo fuliyo amba hadduu qofku daalim ahay ee, xabsi la geliyo amba la qisaaso ama muxuu ahay fulintaas ay ku dhacdo marka muhiimadda ugu weyn ee aan ka leenahay annaga garsoorka inta joogno waxay tahay in aan ilaalino ee, qofku inuu cadaalad helo waana waxa ilaahay ah, cadaaladda soo dejiyo muxuu ahay waa taqaanaano cadaalad ayaa u- ummadda la faray inallaahi yamurukum bilcadli waa waa waa aayad qur-aan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala arrintaasna inta ilaahay naga gaarsiiyo inaan ka qaban doono hadduu alla yidhaahdo waaya marka maxkamadda gobolka banaadir ma haysataa xeer ilaaliyayaal garsoorayaal iyo dacwad oogayaal ku filan kiisaska tirada badan ee aad sheegtay ee ee idin horyaalla Ee, waa mahadsan tahay maxkamadda gobolka banaadir waa maxkamad maxkamad markii la yidhaahdo garsoore ayaa ka howlgala maxkamadda oo maxkamadda sida rasmiga uga tirsan garsooreyaasha maxkamadda gobolka banaadir xilligan wixii ka horreeyey aaday u koobnaayeen oo waxay ahaayeen saddex iyo toban garsoore Ee, muxuu- laakiin sanadkii lasoo dhaafay ayaa garsoorka soomaaliya madaxda garsoorku ay qaateen tallaabo ah inaanay suurtagal ahayn in in intaas oo garsoore ay ka garnaqi karto kiisas ee, gaaraya saddex kun ku dhow amba laba kun iyo shan boqol gaaraya oo sanad kasta furmaya kiisaska horena ay jiraan sidaas darteed boolicy waxaa la qaatay ah in howlwadeenno cusub ama garsooreyaal cusub la qaato waxaa la baahiyey ee, muxuu ahay shuruudihii looga baahnaa imtixaana la galay sanadkan hadduu alla yidhaha laba kun shan iyo labaatanka ayayna soo howlgelayaan waa soddon garsoore oo maxkamadaha ka howl maxkamadaha ka howlgeli ka howlgeli doona hadduu alla yidhaahdo oo noqon doona lambar fiican oo soo kordhiya ee, waxqabadka f- maxkamadaha soo kordhiya ayuu noqon doona hadduu alla yidhaahdo hadda waa marka hadda sanadkan laba kun shan iyo labaatanka garsooreyaal ku filan maxkamadda way joogaan waaya garyaqaan toddobaadkan muqdisho waxaa ka dhacay eh, shirkii toddobaad ee garsoorka marka maxaa diiradda aad ku saarteen sanadkan shirsannadeedka garsoorka oo sanadkan wuxuu ku saabsanaa ee, oo slogan loo qaatay casriyeynta garsoorka garsoorka in la casriyeeyo casriyeynta garsoorka waxay ee, muxuu ahaa markii laga hadlayo dhowr arrimood ayaa a- a laga hadlaa oo ah in agabkii lagu howlgelayay in la casriyeeyo oo tusaale ahaan markii warqado la isticmaali jira system loo guuro oo garsooraha systemkaas uu dacwadaha ku qaado dacwadihii muxuu aha laga soo galo ee, fogaan arag lagu galo ee, qayb qaybtaasay ahayd waxaa kaleetoodo casriyeynta looga hadlaya sanadkan in shuruucda duugowday ee qaarkood ay ka yimaadeen lixdameeyadii ee, oo aan la jaan qaadi karin hadda waqtiga la joogo in ee, shuruucdaas la casriyeeyo oo tala shirka uu usoo jeediyay baarlamaanka soomaaliya iyo golaha wasiiradu inay shuruucdan ay wax kabedel ku sameeyaan oo ay ka dhigaan kuwa la jaan qaadi kara waqtiga hadda la nool yahay ee, arrintaas oo ku saabsanaa sidoo kale in la casriyeeyo waxyaabaha loo lo- laga muxuu ahay laga hadlaya waxaa kamid ahay in dhismooyin garsoorka loo helo casriya oo uu ku shaqeeyo oo ku howlgalo Ee, arrintaasna shalay ayaa aan maaragtay qeybteedii ugu horreysay aa la dhagax dhigay oo halkaas ayaa waxaa laga dhisi doonaa insha allah guri weyn oo garsoorku leeyahay oo garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal ay ku howlgeli doonaan oo ka kooban saddex dabaq oo qaybo hoolala iyo qaybo xafiisaa iskugu jira hadduu la yidhaahdo
waa garta marka eh, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee horyaalla maanta maxkamadda gobolka banaadir caqabada ugu waaweyn ee horyaalla ee nuurow waxa waaye miisaaniyadda oo maxkamadda aada ugu yar oo muxuu ahay culeyska saaran ee ha noqoto xafiisyo qalabayntood ee muxuu ahay kombyuutarada la isticmaal lahay systemkaasaan kasoo wa- har- wa- waramay ama aan kasoo hadlay sidii loo isticmaali lahaa oo systemka laftigiisa loo ballaarin lahay hadda systemay maxkamaddu leedahay arkiifyada sidii looga dhigi lahaa mid digital ah oo kulligeed systemka ama daatada loo ge- database looga dhigi lahaa qalabayntii iyo dhismihii muxuu ahay xafiisyada eh, garsoorayaasha Eh, intaas ayaa ah, muxuu ahay caqabada ah runtii miisaaniyadda maxkamaddu ay leedahay aaday u kooban tahay waana caqabada ugu weyn ee maxkamadu wajahayaan waa dhaqaale xumi iyo miisaaniyad yari
waa tahay eh, aan dib ugu laabanno eh, dhegeystayaasha iyo su-aalihii ay kusoo weydiiyeen eh, bal aan dhegeysanno dhegeystaha ugu dambeeya qeybta dhegeystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey
magacaygu waa shamso aadan ibraahim waxaan joogaa magaalada muqdisho gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa su-aashan gar yaqaanay muxuu ahaa kiiskii ugu dhibka badnaa ee aad ilaa hadda qaaday ilaa intee ayuu idinku qaatay
Eh, shamsu waa mahadsan tahay Eh, cid maxkamad joogta oo garsooraha kiisas aad u dhib badan oo badan way way soo wajahayaan Eh, kiiska kiisaska noogu dhibka badnaay oo dadweynuhuna ay aad u danaynaa horta kiiskii wuxuu ahaa eh, sayid cali macalin ayuu ahaa kiiskaasna waa waa waa baahinay ujeedka la- baahintaasna wuxuu ahaa bareesharka iyo culeysyada daba yaalay iyo dadweynaha aragtida ay ka qabeen iyo sida loo danaynayay oo qof kasta oo hadda eh, safar markaad gasho oo kugu arka adduunyada qayba ka mid a uu ku weydiinayo kiiska sayid cali macalin intuu kusoo dhammaada uu ku weydiinayo xataa weriyaashu ay ku weydiinayaan kiiskaas oo aada loo danaynayo kiiskaasuu ahay kiiska ugu dhibka badnaa Eh, runtii waana waana go-aanana maxkamaddu ka gaartay kiiskaasna maxkamadda waa ka dhammaaday ilaa heerarkii labada maxkamadood ee maxkamadda gob- maxkamadda racfaan gobolka iyo maxkamadda sare ee dalku intaba ay go-aan kale ay ka soo saareen marka kiiskaasaa nooga dhib badnay alxamdulilah isagana ilaahay waa noo fududeeyey oo waa maxkamadda waa ka dhammaaday Eh, mararka qaarkood eh, waxaa jira eh, maaragtay cabasho ka soo baxaysa dadka xabsiyada ku jira oo qaarkood aanan maxkamad lasoo taagin marka arintaasi walwal intee lag ayaa idinku haysaa Eh, mase kala hadashaan eh, maaragtay saraakiisha eh, amniga Eh, arrinta ku saabsan maxaabiista runtii mar kasta ayaa laga hadlaa maxaabiista Eh, maxaabiista inuu culays ka imaanayo waa wax iska dabiici oo la fahmi karo cid kastana ay garan karto sababtoo ah eh, xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ku yaala eh, waa xabsi la dhisay xilligii talyaaniga la dhisay waxaa loogu talagalay lambar kooban oo maxaabiista in lagu xiro Eh, hadda eh, magaaladii way kortay Eh, muxuu ahay dadkii aaday u fara bateen dembiyadiyaa fara batay Eh, maxkamaduhu marka mas-uul kama ahan meesha lagu xiraayo qofka eedeysanaha lagu xiraayo mas-uul kama ahan mas-uuliyaddaas waxaa iskale golaha fulinta ayaa iskale xabsiyada in la hagaajiyo howshooda in la qabto muxuu ahay meel dadka munaasaba oo lagu xira in loo loo- loo abuuro xabsiyada in la ballaariyo arrintaas waxaa iskale golaha fulinta Eh, maalin kastana waa laga hadlaa Eh, iyadoo duuban iyo iyadoo tala soo jeedina intaba waa waa jirta shirka garsoorka ee lasoo dhaafay ee shirkii toddobaad ahayna iyadana waa looga hadla inayna xabsiyadu ay yihiin xabsiyo aada u duugoobay oo dadka iyo ay kala badan yihiin lambarka Eh, meel muxuu ahaa nolol ahaan lagu noolaa karana aanu ahaynin oo cimrigiisa iyo faca inta uu jira oo aad mid u gaboobo uu yahay marka eh, arrintaas way jirtaa runtii caqabadayna lagu tahay qofkii maxkamadda la keeno oo xabsi loo dira haddii la yidhaahdo xabsi meel lagu xira ma lahan Eh, maxkamadda caqabado runtii jira waaye oo waaqic ah oo xal u baahan waa tahay eh, ugu dambeyntii sidee ayaa lagu horumarin karaa tayada garsoorka iyo maxkamadaha soomaaliya eh, eh, ra'yigaaga
Eh, waxaa lagu tayin karaa eh, garsoorayaasha oo tababaro la siiyo howlwadeennada oo tababaro la siiyo eh, muxuu ahay eh, shuruucdii dalkan eh, uu lahay oo muddada fog ka timiday oo dib loo hagaajiyo oo muxuu ahay dib ha- eegis lagu sameeyo oo laga dhigo mid waktiga la jaanqaadi karta faldembiyadihii soo kordhay laftirkeeda oo aan xilliga hore shuruuc aanu u jirin muxuu ahay arrintaas daaweyneysa in hadda loo helo in eh, shuruuc cusub loo sameeyo ee, garsoorka in dhismayaal la siiyo miisaaniyad inuu garsoorku helo ee, tayanta garsoorka arri- arrimahaasay ku imaan kartaa waana rajeynana insha allahu sanadii soo socda sanadka dhammaadka sanadkan laba kun shan iyo labaatanka inuu noqon doono garsoorku mid tayaysan oo casriyeysan oo muxuu ah garsoorayaashuna ay yihiin garsoorayaal aqoon fiican u leh waxa ay ka garnaqayaan annaguna inta karaankayna waxaan samaynaa inaan ee, garsoorayaasha la tababaro macadka garsoorka macad la yidhahdaa jira oo garsoorka uu leeyahay oo lagu tababaro garsoorayaasha iyo xeerlaalayaasha iyo kaaliyaasha lagu tababaro kaasoo runtii garsoorayaal garsoorayaasha ka tirsan ay tababarkaas ay bixiyaan runtii oo dadka soomaaliyeed maadaama inta badan dadku hay-ado iyo ay ku tiirsan yihiin annagu aan go-aan ku gaarnay inaan hay-ada lagu tashanin laguna tiirsanaan ee annagu aan wixii aan qabsan karno aanan cid u daba fadhiisan runtii arrintaasna meel fiicanay soo gaartay waana kusoo caana maalna dhowrka sano lasoo dhaafay haddana waxaan rajeynayna insha allah arrintaas inay lasii kordhi doono sii kordhi doono dabcan caqabado way imaanayaan caqabado way jiraan oo dhaqaale xumidaas caqabada kowda ah oo ka ah caqabadaha aan sheega laakiin waxaan rajeynaya insha allah sanadkan noo dhasha sanadkan hadda ah oo laba kun shan labaatankan oo noo noqon doono sanad barwaaqo oo wax weyn ay iska bedelaan miisaaniyadda garsoorka insha allah aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamed oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
midan gayaankiiho guurtideydiyo gees maraaye midan gayaankiiho guurtideydiyo gees maraaye
inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya
jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya
ilay garaabo la ii geliimaan ku gamilaaye ilay garaabo la ii geliimaan ku gamilaaye
haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay
gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya
guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daayaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay gartee tahay inay gartee tahay inay gartee tahay gef aan sameeyey gunteeda baara inay gartee tahay inay gartee tahay inay gartee tahay gafaan sameeyey gunteeda baara gacaladaydii gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii gacaladaydii gacanladaydi hay gowracdi garta u daaya gacanladaydi hay gowracdi garta u daaya gacanladaydi hay guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o na waa nagay intaas intaan dib mar kale hawada ugu soo noqonayno haddii aan la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo